13th. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a o aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
barnaamijka dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaasa taariikhduna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha juun ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan haataana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud ushirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a dhibaatada haysata horumarinta luuqadda afka soomaaliga oo ay aqoon-yahana ku baaqayaan in wax laga qabto
dad badan oo isku taxallujiya oo maaragtay qora oo way jiraan laakiin maanta heerkii loogu talagalay ma taagna afkeenu ma taagna wuxuu u baahan yahay in la horumariyo laga shaqeeyo qoristiisa
waxaa kaloo aad maqli doontaan ganacsatada yaryar ee ku nool magaalada laascaano oo uu saameyn ku yeeshay sicir bararka dunida ka jira kaalmihii heesaha iyo weliba ciyaari ayaa sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa maanta sheegay inuu adkaynayo baahida gantaalo awood badan oo loo helo hanaanka difaaca ukrain si looga hortago weerarada argagixiso waa sida uu hadalka u dhigay ee ruushka xilli wadaxaajooda la lahaa hogaamiyaha gaashaanbuurta neto wadahadalkan uu khadka telefoonka kula yeeshay xogayaha guud ee neto jenis stoltenberg ayaa dhacay ka hor bilowga kulanka gaashaanbuurta neto hogaamiyaashooda ay ku yeelanayaan magaalada madrid ee waddanka sbain iyagoo halkaasi la filayo in ukrain ay ka mid tahay mawduucyada ugu waaweyn ay wada falanqayn doonaan stoltenberg waa xogayaha gaashaanbuurta neto ayaa isnaa maalintii isniintii sheegay in isbahaysiga militari ee galbeedku ay shaacinayaan kordhinta toddoba jibaar tirada ciidamadooda ee heeganka ku jira kuwaas oo markii hore ahaa afartan kun islamarkaana hadda la gaadhsiinayo in ka badan saddex boqol oo kun mas-uuliyiinta gobolka koonfurta dalka maraykanka ku yaala ee texas ayaa sheegay in gaadhi isjiid ah oo a nooca xamuulka ah laga helay lix iyo afartan tahriibo oo dhintay isniintii shalay madaxa dabdemiska san antonio charles hood ayaa warfidyeernada u sheegay in lix iyo toban kalena loo qaaday cusbitaalka si loogu soo daaweeyo islamarkaana looga dhayo dhibaatooyin ka soo gaadhay heer kulka oo aada u sarreeyay iyadoo dadkaasina ay ku jiraan carruur gaadhigan xamuulka ayaa laga helay meel ku xigta jidka tareenka qaada xamuulka uu adeegsado oo ku yaala san antonio bannaankeeda iyadoo xilligaasina cimiladu ay sarraysay islamarkaana ay gaadhay sagaal iyo toban digrii celsius oo u dhiganta boqol iyo saddex fahrenhayd masniintii shalay toole booliiska magaaladaasi ayaa sheegay in aanay hadda sheegi karin halka ay ka yimaadeen dadkan gaadhiga saarnaa iyadoo howlwadeennada federaalkuna ay haatan garwadeen ka yihiin baadhitaanka kiiskan amaba hawshan islamarkaana ay gacanta ku hayaan dhegaystayaal warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku bilownay dadka u dhaqdhaqaaqa af soomaaliga ayaa sheegay in xilligan ay muhiim tahay in muhiimad gaara la siiyo afka hooyo macalin cabdilaahi sheekh bashiir oo ka mid a macallimiinta dhiga afka soomaaliga ayaa sheegay inaanay jirin shahaado lagu qiimeeyo macalinka af soomaaliga dhiga waxaana uu arrimahan uga warramay weriyahayaga cabdiqaadir cabdulle
walaal waxaa weeye aad bay umahadsan tahay cabdiqaadir oke af soomaaliga horta wuxuu la burburay burburkii waddanka kuyimid buu la burburay run ahaantii waagii hore markii ay dowladda waddanka ay ka jirtay af soomaaliguna sida waddanku u dhismay iyo howlihiisa waa laga warhayey oo qoristiisa iyo hagaajintiisa iyo ka warhayntiisa waa laga warhayey laakiin kolkii burburkii dhacay ayuu maaragtay isaguna maaragtay la burburay dad badanoo u maaragtay dadaalay oo qoraallo sameeyey way jiraan laakiin waayihii dambe aad baa looga gaabiyey anu waxaan ka mid ahay barayaasha iskuullada muqdisho mid ka mid a ayaan maaragtay macallin ka ahay muddana af soomaaliga waan soo dhigayey run ahaantii kolkii iskuulladu ay qaadanayaan bare af soomaaliga kolkay qaadanayaan ma ay jirin inuu macallinku geeyo shahaado uu yidhaahdo takhasuskan af soomaaliga waata shahaadadeydii ma ay jirin halka maadooyinka kale macallinku uu geysanayey caddayn inuu maadadan soo bartay marka maxaa lagu qaataa macalinka waxaa lagu qaataa laguna qaadan jiray heerka uu ka joogo afka iyo sugaanta heerka uu ka joogo aqoon iyadoo la sameynayo in laga qaado imtixaan ayaa laga qaadaya tusaalahaan macalimiin badan baa tartamaysa imtixaan baa laga qaadayaa imtixaankaas marka macalinka ka gudbaa ayaa la qaadan jiray marka afka soomaaligu heerkeebuu kaga jiraa maadooyinka ama guud ahaan waxbarashada dugsiga sare ahmiyad inteeleg buu ka leeyahay
run ahaantii waxaad moodaa waayadan dambe in afka aada iyo aad maaragtay dadkii maaragtay jeclaa iyo dadkii in qoristiisa iyo maaragtay akhrintiisa iyo inay intii loo baahnaa heerkii loo baahnaa inayna joogin dad badan oo isku taxallujiya oo maaragtay qora oo way jiraan laakiin maanta heerkii loogu talagalay ma taagna afkeenu ma taagna wuxuu u baahan yahay in la horumariyo laga shaqeeyo qoristiisa aada waxaa loo khaldaa qorista afka weliba waxaad arkaysaa warbaahino waaweyn oo maaragtay soomaalida ka mid a oo kolkii ay qorayaan wabsadyadooda ay wax kusoo qorayaan qaar khaldayaad arkaysaa afkii khaldaya qoristiisa ayaa inta badan ayaa maaragtay aada loo loo khaldaa marka wuxuu u baahan yahay sida adduunyaduba luqadaheeda kale ay u ixtiraamto u jeceshahay in afka loo jeclaado iyadoo ay ay loo baahan yahay kolka hore wadaninimo iyo wadan jacayl kolkuu qofka cabdullahi laakiin marka laga yimaado inaad buugaag la yaqaano dugsigii hoose dugsigii dhexe iyo maaragtay suugaanta dugsiga sare inaad dhigtaan afka soomaaliga de qoraalkan adduunka la qoraye aada ku hoogan de aad ka hadlayda media waaweyn oo kale inaan horumar laga sameyn sooma muuqato haa way muuqataa sababtoo ah ma jiro ma jiro macnaha markii ugu horreysay hadda jaamacaddan hadda ayaa la bilaabay ma ay jirin jaamacado lagu barto afka iyo meelo akademiya ah oo lagu barto oo oo af soomaaliga lagu saxo oo lagu waxeeyey ma ayna jirin hadda waa guddi af soomaali baa la sameeyey maasha allah waa la dadaalay akademiyadu si fiican bay u shaqaysaa dadaallo badan baa socda waxa weeye hadda ayaan islaahay way ugu maaragtay ugu dhowdahay xilligii la sixi lahaa oo lahjadaha iyo afguriyada iyo afka la qorayo mid standard oo saxa la qaadan lahaa meesha ugu liidata waa xaggee inta badan hadalkii ma qoraalkii inta badan afgurigu ka jiraa dhibku ka jiraa iyo maaragtay iyo afkii adduun adduunku wuxuu leeyahay waddan walba wuxuu leeyahay afguriyo iyo wuxuu leeyahay markay qorayaanna waxay leeyihiin erayo sax oo dee isku fahansan yihiin soo ahaan carabta oo kale luqadda carabiga waxay leedahay afguriye badan bay leedahay ha lahjado ah laakiin kolkii la doonayo in wax la qoro qofku kolkuu doonayo inuu buuq qoro dee mid laisku raacsan yahay baa jirta oo la qoro marka muran badan wuxuu ka taagan yahay erayada iyo cid walba erey ay ku hadasho iyo sida ay uu yahay higaadiisu ayay doonayaan inay wax u qortaan maxaa hadda lagu saleeyaa ma ma guddiga afka soomaaliga ee dowladdii kacaanka kadib de ma jiro soo maahan guddi kaloo weynoo hadda wax soo saar marka hadda maxaa la isku raafsanya
hadda cid waliba siday doonaysa ayay wax u qorataa ma jiro sharci qabanaya qofka oo maxaa sidan ugu qortay iyo cid cid ku qabsataa wax male Mhm.
nin waliba siduu doonayo wax u qoraa Mhm.
siduu doonayana wuu u farsamaystaa waxaa weeye marka een, wa- markii wax sax oo oo- oo toosa la helo oo la isku raacsan yahay la helo markaas ayaa maarata insha allah ayaan rajeynayaa inay hagaagi doonaan wax walba hagaagi doonaan
maxaad ku talin lahayd macalin baa tahay si gaar ahaad afkii soomaaliga ugu ugu wakti u siisaa diyaarinaysa hadda baaj waxbarasho taladaadu maxay ahaan lahayd taladaydu waxay tahay inaanu qofna baran karin af kale isagoon afkiisa aqoonin afka afkaaga inaad si wanaagsan u barato oo ereyadiisa iyo waxyaabaha waddankaaga uu gaarka u leeyahay iyo waxaas inaad barato waxay kaa caawinaysaa inaad afka kala barato marka inta badan dadka dhibaatada haysata ee afka kale u baran laayihin waxaa weeye afkooda hooyeena si wanaagsan u aqoon aad baa umahadsanta adaa mudan
waagaaga dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdilaahi sheekh bashiir oo bare ah dhiga luqadda afka soomaaliga islamarkaana magaalada muqdisho ugu warramayey waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle qaybaha kale dhegaystayaal idaacadda duurnimo waynuu soo noqon doonaa markana aan ku wada nasanno codka fanaanada khadra daahir xige alla dhab maaha waxa aan la dhuubnahaye waxay tidhi haddaan dhaawacaaga u dhiman waayo alla dhab maaha waxa aan la dhuubnahaye fanaanada khdara daahir ciga dhegaystayaal iyo weliba heestaasi ay laxanka xaafuun ku qaadaysay aynu intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duurnimo haatana aynu kacno magaalada laascaanood korarhka ku yimi qiimaha maciishadda iyo weliba shidaalka dunida ayaa saameyn ku yeeshay ee dadka ku nool ama guud ahaanba dadka soomaalida kuwaasoo si lamid a dunida inteeda kale ay saameyntaasi ku timi dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood oo ganacsatay eryar leh ayaa sheegay in ay la daalaadhacayaan maaraynta sicir bararka iyo weliba ganacsigooga saameynta ku yeeshay wariyaayaga cabdikariin olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada laascaanood dhalinyarada magaalada laascaanood ee ganacsiyada yaryar ku haysta ayaa sheegay inay saameyn uu ku yeeshay sixir bararka baahsan ee ka jira suuqa magaalada laascaanood dhalinyaradan ayaa ganacsigooda hore uga bilaabay waxyaabaha ay isku darsadeen qaarkoodna waalidiintooda ay ku caawiyeen waxay sheegeen sixir bararka jira iyo alaabaha ay hayaan oo kor u kacay ee dhanka iibsiga in ganacsigooda uu sii horumara ay saameyn ku yeelatay walaal korarka alaabtii horta wax badan baa iska bedelay waxyaabahaasna waxaa keenaya in dee sixir bararkii uu sixir barar baahsan uu waddan ka dhacay abaaraa jira maxaan ku dhahdaa maciishadii baa kor u kacday waxaa keenaysa gobolka in dee lacag dollar keliya laga isticmaalo oo wax shilin soomaaliya aan laga isticmaalin oo dee sida gobollada maraykanka ka mid oo kale ayaynu noqonnay qofkii aan lamber sidan waxba ma iibsan karo hadduu moobilku dabku kaa dhaco waxba ma iibsan kartid waa wax shilin oo ahaa dee jeebkaaga kala soo baxaysa ma jiraan marka taa laftigeedu dee sixir bararka wax badan bay saamayn aad u weyn bay ku yeelatay dirsiga alaabta oo kale shaygaada awal ku dirsan jirteen qiimo badan ma kusoo kordheen waxyaabaha dirsataan oo kale ha qaybo ka mida alaabta isku wada mid maaha qaybo ka mida ayaa wax ku kordheen sida saliidda iyo waxyaabo kale oo la mida iyo udubga qayb ka mida marka alaabta qaybna waa sideedii qaybna wax badan baa iska bedelay waxay wax ku iibsadaan hadda marka ma lacagta telefoonada maraysa
lacagtu waa saad iyo sahal iyo iidaha bes intaa uun baa qofku wax ku iibsanaya wax kale xitaa doolarka caddaanka ahee ee qofku gacanka dhiibkaa xitaa waxba laguma iibsado shilin soomaaliya waxba laguma iibsado doolarkaa bes oo telefoonkaa laga dirayo elektroniga bes ayaa wax lagu iibsadaa sidoo kale dhallinyarada ayaa sheegay saameyntani inay tahay mid guud ahaana laga dareemayo suuqa magaalada laascaanooda gaar ahaana dhallinyarada uu culays weyn ku keenayo jiritaanka ganacsigoodana uu khatar weyn ku hayo sixir barar kaydka lacaga haystaan iyo wax soo iibsigooda ayaa saameyn ayaa waxay noqonaysaa in alaabihii ay horey u dirsan jireen inay meesha ka baxayso magacaagaadoo ku bilaabaya soo dhowow waa dhowahay waa ku dhowey laanta afka soomaaliga v o e da magaciga waa jaamac haddii aan ka warramo qaabka suuqa iyo isbedelada ku yimi alaabaha sixir bararka iyo sababay waxaa ka mid ah horta waxaa jira xagaagu xilliga xagaagu sidiisaba waxaa dhaca sixir barar baa dhaca way kala duduwan yihiinoo raggii dambe ee adigu dhowaan suuqa soo galay uma adkaysan karayaan sixir bararkan iyo qaabka wax isu bedeleen ninkii laga yaaba in laba boqol saddex boqol wax kusoo heli jiray inuu lix boqol iyo toddoba boqol iyo alaabtii labada boqol kusoo iibsan jiray inuu haddeer kusoo iibsado
qofka ganacsi meel hooste kusoo bilaabay saameyn ma ku yeelanaysaa isbedelkaasi
haa marka hore qofku markuu ganacsiga meel hoose kusoo bilaabo alaabta wuxuu kusoo heli jiray qiimo jaban qiimaha jaban buu alaabta markuu isku celceliyo waxaa yar saarto waxaa uga soo baxa ayuu markaa meeshiisa marra dib ugu celin jiray marra ku sii maamuli jiray balse haddeer markuusan alaabtii oo dhan aan la goynaynin inta badan waxay sababaysaa in qofkii meeshii ka kacdo ama alaabtii wixii qaamna ay fahmi waayaan qaabay wuxuu kala wadaan ama alaabtii qiimihii iyo alaabtii nooligii wixii lagu soo qaadayay iyo wixii oo dhan ay qaalgaroobaan marka sababahaasa waxay kalifayaan in qofkii uu meeshiisii ka kacdo ama uu ka baaba'do ama uu ku qanci waayo oo meelo kale iyo uga wareego dhalinyarada ayaa si weyn ugu soo badanaysa suuqa magaalada laascanood kuwaasoo lagu arkayay adeegyo kala duwan ay iibinayaan sicir bararka abaaraha iyo lacagta shilinka soomaaliga aan laga qaadanin magaalada laascanood ayaa saameynta xooggana ku keeni doonta inay suuqa ka baxaan dhalinyaro horay ay u caawiyeen waalidiintooda qaarkoodna dhaqaale kala duwan ay isku dirsadeen cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
barnaamijka ilayska v o a waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o e
waagaaga dhegaystayaal weli waxaanu idin leenahay duur wanaagsan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta inuu ku guda jirnaaye haatanna wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud masacde kusoo dhowaada
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaryahanka xulka qaranka ee wadanka ingiriiska una ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester city raxiim starling ayaa waxaa golgolinaysa kooxda kubadda cagta ee chelsea oo doonaysa inay kusoo biiriso xidigaha ka ciyaara garoonka stanford bridge ee magaalada london ciyaaryahan raxiim starling ayaa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee manchester city inta aanuu bilaabanin xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan oo mar ka mid a xidiga ay kooxdu ku dhaarato ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay aan boos joogto ah ka haysanin kooxda kubadda cagta ee manchester city ciyaaryahanada philip fowden iyo ciyaaryahan riyaad mahrez iyo grelishka ay dhowaantana kooxdu soo iibsatay ayaana u muuqanayay kuwa inta badan macalinku uu ka doorbidayay inkastoo kulamadii adkaa ee kooxda kubadda cagta ee manchester city intooda badan uu raxiim starlin dheersiiyey ciyaaraha horyaalka waddanka ingiriiskana uu goolal badan dhaliyey haddana waxauu xidigu dareemay inaanu ka mid ahayn qorshaha tababare beb guardiola ee xilli ciyaareedka soo socda waana taas sababta keenaysa kooxda kubadda cagta ee chelsea inay wadahadallo la furto kooxda kubadda cagta ee manchester city manchesterna xidigan waxay ku doonaysaa lacag gaaraysa lixdan iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska taasi waan la ogeyn inay chelsea raxiim starling ka soo bixin doonto iyo in kale ciyaaryahankan dhowrkii sano ee lasoo dhaafay uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee manchester city kana mid ahaa lafdhabarka kooxda ayaa sanadkii labada kun shan iyo tobankii ay kooxdu kasoo iibsatay kooxda kubadda cagta ee liverpool isagoo markaa ugu kacay lacag gaaraysay afartan iyo sagaal milyan oo ganiga ingiriiska isagoo markaa noqday ciyaaryahankii ingiriis ahaa ee lacagtii ugu badnayd abid lagu iibsado isla wadanka ingiriiska ayaynu ku jirnaaye kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa sidoo kale waxay suuqa ugu jirtaa xidiga uu ka mid yahay ciyaaryahan richarlison wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta everton laakiin warar soo baxay goor dhoweed ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahankan ay si aada u dooneyso kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba weeraryahankan shan iyo labaatan jirka ee u dhashay wadanka brazil ayaa sidoo kale waxay wararku sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee arsenal lafteedu xidigaha ay isha ku haysa uu ka mid yahay laakiin kooxda kubadda cagta everton ayaa diidmo kale hortimid dalab ahaa in richarlison iyo ciyaaryahan gordon wiilka da-da yar ee koob iyo labaatan jirka ah ay kooxda kubadda cagta ee tottenham kasoo doonatay waxaana everton ay ku adkaysanaysaa ciyaaryahanka da-da yar ee gordon inaanay iibin doonin laakiin richarlison ciddii doonaysahay ay suuqa keensato lacag gaaraysa konton iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska kooxda kubadda cagta ee manchester unitedna waxa ay suuqa ugu jirtaa siday kaga dhaadhicin lahayd kooxda kubadda cagta ee barcelona ciyaaryahanka frank dion ee u dhashay wadanka holland in ay kala soo wareegto laakiin kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ciyaaryahankan ku doonaysa lacag gaaraysa siddeetan iyo lix milyan oo ganiga ingiriiska kooxda manchester united ayaa sidoo kale waxay suuqa ugu jirtaa xidiga dowr uu ka mid yahay ciyaaryahan christian ericson wiilka u ciyaara xulka qaranka ee denmark iyo weliba ciyaaryahanka reer brazil ee kooxda ayax u safta ee labiyo labaatan jirka ee la yidhaahdo ciyaaryahan antony tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaan isagu ilaa ay hadda ku guulaysanin xidig magacalle inuu ku soo biiriyo kooxda kubadda cagta ee manchester united waa tahay dhegaystayaal xubintaana ciyaaraha intaayaan kusoo gabagabaynaa tani kulan dambe ooma sacad dowladda sidaa iyo nabad
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha haatanna dhegaystayaal gabagabadii bayna ku dhownahay ayaan markale dibu jallacna dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba codkaasi fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jubba ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo intayn idaacadan idaacaddii xigta isugu iman doonno ka hor waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Geliyo riilo loo dhalay rugtii wadiga juwaar